sanadkii labada kun iyo afariyo tobanka bishii sebteembar hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch waxay daabacday warbixin ballaadhan oo ay kaga hadlaysay xadgudubyo iyo kafaa'idaysi dhinaca galmada ah oo ay geysteen ciidamada amisom ee soomaaliya human rights watch waxay warbixinteeda ku sheegtay inay baadhitaankeeda ay ku salaynayso waraysiyo kala duwan iyo cilmi baaris iyo inay waraysatay koob iyo labaatan qof oo la kulmay dhibaatooyinka xadgudubka galmada ururka midooda afrika ayaa haddaba baadhitaan ku sameeyey eedahaasi waxayna sannadkii xige ee labada kun iyo shan iyo tobanka ay daabaceen natiijada ka soo baxday baadhitaanka ay sameeyeen iyaga oo qirtay laba kiis oo ka mid ah kiisaska koob iyo labaatanka ahaa ee ay baadhay hay-adda human rights watch inay yihiin kuwa jira human rights watch waxay xilligaasi sheegtay in amisom ay adeegsatay dad dhexe oo u soo duma haweenka waxay kaloo ku eedaysay in askarta qaarkood ay adeegsadeen gargaar bini'aadminimo qaar ka mida dadka dhibanayaashu waxay sheegeen in markii hore loo fidiyey lacag in loogu beddelayo qaar kale waxay sheegeen in la kufsaday xilli ay daaweyn ama biyo u doonteen saldhigga ciidamada amisom haddaba mas-uuliyiin soomaaliyeed ayaa in muddo ahba waxay ka shaqaynayeen in askarta amisom laga fogeeyo inay xiriir toosa la yeeshaan dadka rayidka ah si aysan u dhicin ama u imanin shakiga ku saabsan eedaha ku qornaa warbixinta human rights watch inay mar kale soo laabtaan gaar ahaan mas-uuliyiintu waxay diiradda saareen deegaan lagu magacaabo o b d ama outpatients department oo hore u ahayd xarun caafimaad oo ku dhex taalla saldhigga ciidamada amisom ee xalane xaruntaasi oo ay sheegeen inay ku nool yihiin boqolaal qof oo dad rayid ah balse ku dhex taalla xerada milatariga ee amisom mas-uuliyiinta sida weyn ugu ololaysa in xeradaasi la xiro waxaa ka mid ahaa duqii hore ee magaalada muqdisho ahaana guddoomiyihii gobolka banaadir thaabit cabdi maxamed waad mahadsantaa horta riboortka ee soo baxay sanadkii labada kun afar iyo tobanka waan arkay oo runtii xataa recommendationskiisa xataa ay ka mid ahayd in la fuliyo waxyaabaha ay ahayd meeshaas in la xero laakiin annaga riboorkaas lasoo saaray maba ahaynba diirada waxaan diirada waxaan saarayna oo saxda ah dad soomaaliyeed ee waajib naga saaran yahay oo inaan ilaalino akhlaaqdooda badqabkooda caafimaadkooda iyo adeegooda inaan ilaalino bay ahayd saa darteed marka wax allaala wixii bulshadaas aan aan yani u nuglin kara ama dhib u keeni kara inaan ka hortagno sidoo kalena ciidamada amisom way mahadsan yihiin soomaaliya way yimaadeen ciidanka soomaaliyeed wax badan bay la qabteen oo waxay ka mid yihiin howlgallada soomaaliya la sameynayo laakiin haddana bulshadana mas-uuliyad baa naga saaran inaan ilaalino waxyaabaha ee ah aan aan aan dhextaalka ee la xaqiijinayo inaan ilaalino sharafka iyo karaamada dadkeena iyo waxyaabahaas oo kale in bulshadeena aysan marnaba ka dhex dhicin oo la xaqiijiyo in aanan fursad loo helin qalad inuu dhaco annaga taa baan ka duuleynay oo aan xaqiijinayna dadkeena inay bulshada caadiga ku dhex furan yihiin marka intaaba diirada saareen annaga xerada o b d waxay ku taallaa qaybta xalan ee garoonka diyaaradaha muqdisho waxayna deegaan ahaan ka tirsan tahay degmada wadajir waxayse gudaha ugu jirtaa xerada ciidanka amisom galka baarista waxa uu helay qoraalka shir ku saabsanaa sidii loo xiri lahaa xeradaasi oo ay ka wada qayb galeen mas-uuliyiinta rayidka iyo kuwa amniga ee amisom iyo weliba mas-uuliyiinta soomaalida mas-uuliyiinta shirka fadhida waxay ahaayeen labiyo toban oo isugu jira saraakiisha dhinaca xuquuqda aadanaha anshaxa iyo akhlaaqda injineero booliis iyo xubno kale shirkaasi waxa uu dhacay siddeeddii bishii disembar labada kun iyo toddobiyo tobanka oo ku beegan sannad ka hor waxyaabaha lagu heshiiyey ee ka soo baxay shirkaasina waxaa ka mid ahaa in lagu heshiiyey qorshe waxqabad oo ay la yimaadeen maamulkii gobolka banaadir kaasi oo lagu xirayay xeradaasi si gaar ah waxaa lagu heshiiyey in gebi ahaanba la xiro halka iska galaan ciidamada amisom iyo xeradaasi waxaana laysku raacay in hawshaasi lagu dhammaystiro soddonkii disembar labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa kaloo lagu heshiiyey in dhammaan ciidamada amisom iyo agabkooda laga saaro xerada o b d hawshaasna lagu soo afjaro koob iyo soddonkii disembar labada kun iyo toddobiyo tobanka iyo in xeradaasi loo sameeyo albaab laga baxo oo ku furan degmada wadajir iyo in hawshaasi lagu dhammaystiro koob iyo soddonka disembar labada kun iyo toddobiyo tobanka haddaba sannad kadib markii heshiiskaasi la gaaray waxba kama hirgelin dhammaan qodobada laysku afkartay xerada o b d lama xirin weliba waxaa geli kara ciidamada amisom sidoo kale waxay ka go'an tahay degmada wadajir oo ay degaan ahaan ka tirsan tahay waxayna gudaha ugu jirtaa xayndaabka amisom guddoomiyaha degmada wadajir cumar cabdulaahi xasan waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta soomaalida ee ka qayb galay shirkaasi lagu go'aamiyey xiritaanka xeradaas wallahi horuna annaga kulley markii naloo diraayey waxay ahayd markii aan kulley gudaha u gallo dhowr kulan saddex fadhi ayaan yeelanay qolada amison oo aan ugu diyaar garoobayna sidii aan ula wareegi lahayn meesha iyada ah kulamada oo gudaha xalana gudaheeda ka dhacayay annaga iyo maamulka gudoomiye ku-xigeenka amniga ee siyaasadda ee muxuu ahaa markaa jiray uuna hogaaminayey ayaa muxuu ahaa watii qoraallo ay maalmo hore human qolooyinkan hay-adaha internationalka ka hadla ay soo saareen qoraallo noocaasa laakiin innagu markaa haddii aan gudaha u geli lahayn oo aan baaristii aan rabno inaan ogaano markaa ka maamul ahaan ama gobol ahaan waa dhici karta in warbixinadu ay banaanka iyo qoraallo lagu helhelay laakiin xaqiiqo sax annagu ma aanan hayn ilaa aan la wareegno oo aan gudaha u galno waa gad waxaan maqlay in qorshaha hore uu ahaa in la xidho bishii december aynu soo dhaafnay koob iyo soddonkeedii maxaa loo xiri waaya xilligaas xilligaasi ballantii aan la lahayn amisom oo annagu ay markaa aan ku ballanay iyagaa ka baxay ballantii maxay uga baxeen cudurdaar bay ka sameeyeen ballanta ay leeyihiin maali maadaama christmaskii iyo new york ay ahayd oo wadanka markaa sanadka ku kala wareegayay ayay waxay dhaheen waxaan samaynaynaa muxuu ahaa ballan cusub ballan cusub ayay soo sameeyeen ballantaa cusub haddana ma aysan socon kolley iyadoo saasaana maamulkii ayaa isbedelay oo maamul cusub ayaa gobolkii yimid waxaana filaynaa hadda maamulka cusub hadda yimid inuu meeshiisii kasii wado haddaba maxaa keenay in la xiri waayo xeradan sanad kadib markii lagu heshiiyey mid ka mid a saraakiisha maamulka gobolka banaadir kana mid ahaa mas-uuliyiinta gobolka ee arrimahan ka shaqaynayay in muddo ah ayaan weydiiyey sababta keentay in la xiri waayo xeradaasi sarkaalkaasi oo codsaday inaana magaciisa iyo codkiisaba sii daynin waxa uu ii sheegay inaan ka soo xiganayo oo igu yidhi waxaa loo xiri waayay xeradaasi sababo la xidhiira cagajiidka ciidanka yuganda ama sector one oo xerada xukuma oo aan iyagu rabin in la xidho sida uu hadalka u dhigay waxa uu soo jeediyey sarkaalkaasi in xadgudubyo iyo kafaa'idaysi dhinaca dumarka ah ay ka dhacaan xeradaasi inkastoo aanu i tusin wax caddaynaya eedahaasi waxaa kaloo ii sheegay in xeradaasi ay lacaga ka sameeyaan ciidamada amisom si sharci darro ah sida inay bannaanka u bixiyaan waxyaabo sharci darro ah oo ay ka mid yihiin waxyaabo nabadgelyada u xun sida uu hadalka u dhigay sida rasaasta iyo shidaalka ama waxaa laga soo geliyaa ayuu yidhi waxyaabo aan wanaagsanayn sida daroogada waxa aan weydiiyey sarkaalkaasi inuu arrintan kala hadlay saraakiisha amisom ee ay khusayso waxaana uu ii sheegay in mid ka mid a saraakiisha ciidamada amisom uu si cad ugu sheegay inaan xeradaasi la xiraynin duqii hore ee magaalada muqdisho thaabit cabdi maxamed ayaan weydiiyey sida uu arko muddada ka soo wareegta xilliga loogu talagalay in xeradaasi laga gooyo ciidanka amisom iyo wararka sheegaya in saraakiisha ciidanka amisom ay diidan yihiin xiritaanka xeradaasi aan arrinta aniga ima soo gaarin laakiin waxyaabaha oo aniga aan aan aan aan hubo waxay tahay kala guurka marka uu dhacay baa caqabada yimaadeen marka nidaamka saxda ee dawligana markay caqabad soo baxaan waa inaadan ku shaqayn xan laakiin aad ku shaqaysid wax xaqiiqo ah oo aada arrinta iishiiga soo baxay la adrees garayo waan ognaha markuu isbedel dhaco mid ciidameed ama mid maamuleed mar kastaba waxaa yimaada caqabadabaa soo baxo u baahan in dee qofkii markaa yimaado sharxaad laga siiyo meesha ay joogtana loo sheego annaguna waajibkaas markaas wuu nasaarnaa islamarkaa wuxuu si gaara u saarnaa guddiga nala shaqaynayay marka annagoo ujeedsan rabnaba cidda mas-uuliyaddaa qaadi lahayd waxay wax ka socon lahaayeen baa isbedelkaa muhiim waayo hal mid hal arrin baa rabay inaan ku laabto waxyaabaha akhlaaqiyaadka eed ka hadashay ee ka dhaca meesha intii aad guddoomiyaha ka ahayd marna ma lagu soo gaadhsiiyey cabasho toos ah ama wax caddaynaya dhicitaanka falalkaas wallahi runtii anigu markii rebortka uu soo baxay labada kun afar iyo tobanka marka mas-uuliyadda marka aan hayay markaan maanan hayn laakiin markaas horta rebortka hore waa arkay mar kastana ka muwaadin ahaan intaan mas-uuliyadda qaban xataa waa iga saarnayd in dadkeena dhib kasta gaarayo inaan u istaagno gaar ahaan midda akhlaaqiyaadka aysan marnaba dhicin lana aqbalin loona istaago soomaaliya macnaheedu haddii maanta ay u baahan tahay in la garab galo macnaheedu maahan in la dulmiyo marka dulmiga qofka muwaadin ahaan wuu isaarnaa markas inaan u istaago intii xafiiska aan joogana mar alle markii cabashadaas ayna soo gaartay oo ay ku saabsaneed arrimahaas guud ahaantooda iswada raacsan guddigaasaan u magacaanay oo si taxadira oo aad ka dareemaysid guddiga ilaa heer degmaa ku jira oo degmada wadajira ku jirtay iyo degmada waadari iyo degmada xamargashar oo saddexdaas si ay si hoose ula socdaan maadaama heer degmo aan gaarsiina macnaheedu annaga waxaa naga go-nay in dadka deegaanka ee degmada maamula in dhib kasta ee muwaadin kasta soo gaara ee degmadooda u istaagaan jawaab cadna ay ka bixiyaan marka annagu marka ayna soo gaartay tilaabadii mudneyd waa qaadnay guddigaasna waa u magacawnay baaritaanana waa sameynay wixii loogu talagalay ee looga hortegi lahaana haddii noqon lahayd hogihii maamulka degmada iyo hogihii booliiska ay ku shaqayn lahaayeenna meesha dhisma ahaan waa ka diyaarinay laakiin caqabadahabaa soo baxay ee ahayd inaan markaas adrees gareenno oo aan idhi waktigii baa noogu simi waayay
galka baarista waxay xiritaan la'aanta xeradan soo gaadhay bishii abriil ee sannadkan waxaana muddo bila ah qaadatay in mas-uuliyiinta ay khusayso lagu wada qanciyo inay ka hadlaan arrintan islamarkaana ay waraysi ka bixiyaan intii baadhitaanku uu socdayna waxaa soo korodhay walaac kale oo ku saabsan eedan la xidhiira xerada o b d kadib markii labadii bishii ogost ee sanadkan ay warqad u qortay liisa filibeto oo ah madaxa xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan taakulaynta ciidamada amisom ee lagu magacaabo unsos waxayna warqadaasi u dirtay madaxa amisom faransiiska madeira waxay kaloo warqadaasi ogeysiisay ergeygii gaarka ahaa ee xilligaasi u qaabilsanaa qaramada midoobey soomaaliya michael kiting galka baarista waxa uu helay warqadaasi waxaana liisa filibeta ay warqadaasi ku sheegtay sidan waxaan doonayaa in aan kula socodsiiyo in afartii julaay laba kun siddeed iyo tobanka qaramada midoobey ay soo gaareen warar aan la xaqiijin oo ku saabsan in xiriiro dhinaca galmada oo lagu tilmaami karo xadgudub galmo ay ka dhaceen deegaanka lagu magacaabo o p d oo ku dhex yaalla qaybta amisom maamusho ee garoonka diyaaradaha muqdisho warbixinahan waxaa ku jira eeda muujinaya inay suurtagal tahay inay ku lug leeyihiin ciidamada amisom iyo ajaanib kale tani waxa ay keenaysaa walaac ah in shaqaale ka tirsan qaramada midoobey iyo shaqaale ka tirsan midowda afrika hay-adaha kale ee caalamiga ah iyo shariikadaha caalamiga ah ee qandaraaslayaasha ah inay ku lug lahaan karaan waxaad xusuusataa inay jireen eedo hore oo tilmaamay ficillo aan munaasib ahayn oo ay ka mid tahay xadgudub galmo inay ka dhaceen o p d eedahaas oo golaha ammaanka ee qaramada midoobey uu ugu baaqay midowda afrika in la baaro kadib warbixintii hay-adda xuquuqda aadamaha human rights watch ay soo saartay sanadkii laba kun afar iyo tobankii kuna saabsanaa xadgudubyada galmada ee ay geysteen ciidamada amisom waxaan si rasmi ah ugu wargeliyey warbixinahan hordhaca ah qaybta baaritaanka ee qaramada midoobey xafiiska kormeerka gudaha waxaana dhici karta in ay baaritaan bilaabaan haddii ay u arkaan in shaqaale ka tirsan qaramada midoobey ay ku lug leeyihiin baaritaankoodana waxaa dhacda inay wadatashi kala sameeyaan xafiiskaaga howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya ee uu hogaamiyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey ee soomaaliya waxay sameeyeen qiimayn taas oo ay ka mid ahayd aqoonsiga qiimaynta iyo daweynta wixii halisa ee suurtagal noqon kara ee la xidhiira xadgudubyo galmo haddii ay ka dhaceen o p d si loo hirgeliyo tallaabooyin wax lagaga qabanayo walaacan qiimaynta waxay ku talisay in xafiiska anshaxa iyo akhlaaqda ee unsom unsos ay la wareegaan wixii tababaro ah ee ka hortegid halistan xadgudubyada galmada ah tababarkaasi oo ka dhaca o p d iyo in calaamado muuqda lagu dhejiyo albaabada laga galo o b d intaas waxaa dheer sarkaalka qaramada midoobey u qaabilsan amniga waxa uu soo rogay amar shaqaalaha dhammaan qaramada midoobey ka hor istaagaya inay galaan xerada o p d saacadaha u dhexeeya shanta galabnimo ilaa iyo siddeedda subaxnimo maalin kasta warqadaasi kadib ayaa haddaba toddobiyo labaatankii bishii ogost amisom waxay soo saartay war saxaafadeed ay ugu magac dartay isbeddello lagu samaynayo qaabka amniga iyo gelitaanka xerada amisom iyadoo aan war-saxaafadeedkaasi lagu xusin eedaha ku jiray warqadda liisa filabeto ay qortay waxaana war-saxaafadeedka amisom lagu sheegay sidan howlgalka amisom ee soomaaliya waxaa maanta uu ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo ah dhinaca amniga iyo habdhaqanka gelitaanka xerada xalane isbeddeladan waxaa ka mid ah in mar kale qiimeyn lagu sameeyo irdaha laga galo lagana baxo xerada bulshooyinka deriska ah gaar ahaan dadka deggan o p d waxa ay xerada ka soo geli karaan oo keliya albaabka madiina geyt tallaabadan waxay laga maarmaan ka dhigtay in la xidho dhammaan irdihii hore ee o p d ee laga geli jiray ama laga bixi jiray iyo in gaadiidka loo leexiyo inay adeegsadaan albaabka madiina geyt goor walba tallaabadani waxay waafaqsan tahay amisom oo dib u eegaysa amnigeeda iyo habdhaqanka waxaa intaasi dheer amisom waxa ay bilaabi doontaa inay dib u diiwaan geliso dhammaan rayidka gelaya xerada dhammaan shaqaalaha rayidka iyo qandaraasleyda waa lagu wargeli doonaa wixii isbeddel amniga ee dheeraada
howlgalka ansom ee qaramada midoobey waxay taageeraan ciidamada amisom waxay kaloo leeyihiin ciidamo ka socda midowda afrika oo ilaaliya ansom warqadda ay qortay liisa filibeto waxaa ku qornaa suurtagalnimada in ciidamada hoostiga qaramada midoobey ama shaqaale ka tirsan qaramada midoobey ay lug ku lahaan karaan ficilada laga soo sheegay o b d dabayaaqadii bishii sebteembar maruu soo boqday xarunta qaramada midoobey ee new york ayaan weydiiyey ergeygii hore qaramada midoobey u qaabilsanaa soomaaliya michael kitin waxa uu ka qabtay arrintaasi iyo waxa uu ka maqlay eedahaasi Look, when I first heard about it, my colleagues and I immediately took action because there is an absolute zero tolerance policy on UN.
markii ugu horraysay aan maqlay aniga iyo dadkaan wada shaqaynaa si deg dega ayaan tallaabo uga qaadnay sababtoo ah siyaasadda nooga taalla qaramada midoobay xadgudubyada dhinaca galmada waxa weeye haba yaraatee kuwa aan loo dulqaadan karin mana jirto wax caddayn rasmi ah in shaqaale qaramada midoobay ay ku lug leeyihiin laakiin suurtagalnimada inay taasi dhici karto ayaa xitaa keentay inaan tallaabo qaadno waxyaabaha kale aan samaynay waxaa ka mid ah inaan guddi xaqiraadina si deg dega ugu dirnay nawaaxiga o b d waxaan ku soo rognay bandow hirgelinteeda ay maamulaan shaqaalaha amniga ee qaramada midoobay michael kitin waxa uu si xoogan u diiday in eedahaasi la sheegay ay wax ka jiraan waxaa kaloo uu sheegay inaanu ogeyn qorshe lagu xirayay xerada o b d oo ay ka wada hadleen saraakiisha soomaalida iyo kuwa amisom
personal attention was on the 4th of July 2018, and I immediately took the actions that we're currently talking about.
markii ugu horreysay ee warkan aniga shakhsiyan la ii soo gudbiyey waxay ahayd afartii julaay laba kun iyo siddeed iyo toban waxaan markiiba qaaday tallaabooyin aan kaga hadlayno oo ay ka mid yihiin inaan qabto shir dhinaca amniga ah oo deg dega xidhiir aan la samayno amisom guddi xaqeeraadiisa oo loo diray nawaaxiga o b d bandow iyo in gelitaanka goobtaasi la xayiro iyo weliba in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay uuna u dhowaanin waxaan arrintaa ku wargelinay amisom amisom si buuxda ayay u taageersan yihiin tallaabooyinkan anigu kama warqabin in saraakiisha soomaalidu ay doonayeen in deegaanka la xidho arrintaas la iima sheegin aad baanaan u jeclaan lahaa inaan arko dukumentiga aad haysid iyo saraakiisha soomaalida ee ku baaqay iyo haddii ay jiraan caddaymo dad dhibanayaal ah oo sheegay inay wax dhaceen haddii aad caddaymahaasi keento si culus ayaan u qaadanayaa
kadib muddo dhowr toddobaad ah oo galka baadhista uu isku dayay inuu khadka telefoonka ku helo saraakiisha amisom waxa ugu dambayn maalintii shalay noo suurto gashay inaan khadka telefoonka ku helo madaxa howlgalka amisom ambasadar farancisco madeira waraysigii aan la yeeshay oo dheeraa waxaa su'aalaha ugu muhiimsan ee aan weydiiye ka mid ahaa waxaa ka jira eedaha sheegaya in xilligan o b d ay ka dhacaan xadgudubyo iyo ka faa'iidaysi dhinaca galmada ah oo ka dhan ah haweenka ku nool xeradaasi waxaana uu ku jawaabay sidan
so far we have not received any specific report or any uh, complaint.
ilaa hadda ma aynaan helin wax warbixin ah oo gaar ah ama wax cabasho ah nooc kastoo cabasho ah oo qofku uu ku sheegayo in loo geystay xadgudub iyo kafaa'idaysi galmo oo ay geysteen ciidamada amisom laakiin wararka kutirkuteenta ah way iska socdaan la iima keenin kiis u baahnaa inaan hawl ka qabto oo la xidhiirta xadgudub iyo kafaa'idaysi galmo ama tacaddi ka socda o b d waxaa kaloo aan weydiiyey faransiska madeyra inay isaga soo gaadheen wax cabashooyin ah oo toos ah wixii ka dambeeyey daabacaadii warbixintii human rights watch sannadkii labada kun iyo afariyo tobanka waxaana uu ii sheegay inay baadhitaan ku sameeyeen cabashooyin ka dhan ahaa qaybta saddexaad ee ciidamada amisom oo ah kuwa etoobiya iyo qayb kale oo ka tirsan ciidamada amisom oo aanu carabaabin waxaan helnay cabashooyin khuseeya qaybta saddexaad sector three iyo qayb kale laakiin waan baadhnay si hufan annagaoo raacayna inaynaan waxaas u adkaysan karin oo ah siyaasadda noo taalla baadhitaankana way u suuro geli weyday shakika sokow in eedahaasi ay geysteen ciidamadan in la caddeeyo way jiraan eedaha laakiin waan baadhnay kuwa la eedeeyey waxaana adeegsanay saraakiisha dhinaca xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta jinsiga ilaa haatanna waxba waan weynay waxaanu caddaynay cid kasta oo lagu helo xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo ay ku jirto xadgudub iyo kafaa'idaysi galmo waxay waajihi doonaan sharciga loomana dul qaadan doono ambasadar madeyra madaxa howlgalka amisom ahna wakiilka gaarka ee guddoomiyaha midooda afrika u jooga soomaaliya waxa aan weydiiyey jawaabta uu ka bixinayo warqadda ay qortay liisa filibeto waxaana uu ku jawaabay sidan marka ay timaaddo arrimahan aad baan meel adag uga taagannahay kuma shaqayno ku tirkuteen maxay tahay warar aan la xaqiijin maxay tahay macnaheedu waa inaad raadraac bixisaa waa inaad xog bixisaa si aan ugu isticmaalno baadhitaankeenna markii aan warqaddaas helay si niyad wanaag ah ayaan uga jawaabay in waxyaabahani ay dhibaato yihiin waxaan u sheegay inaan hareeraha yaga eegayno oo aan soo xuuraansanayno wixii jira haddii aan cid ku qabanno wax sidaas u eg tallaabo ayaan qaadaynaa sidaasi darteed waxaan warqaddan u aragnay eedayn jawaabtayduna waxay ahayd mid deg deg ah waxaana u sheegay filibeto in dhowr bilood ka hor inta aynaan helin warbixinteeda in durbaba hoggaanka amisom ay qaateen go'aan ah in gebi ahaanba la xidho o b d lagana xidho wax xidhiir ah oo toos ah in o b d ay la yeelato xerada waxaa kale oo aan soo saarnay warmugtiyeed ah inaan halkaasi ka hirgelinno nidaam lagu arko lagulana socdo dadka soo gelaya xerada rag iyo dumarba iyo dadka ka baxaya lana diiwaan geliyo nidaamkaasi iyo kan xerada lagu xirayo waa ay wada socdaan waana la diyaarinayaa waxaana si dhow ula shaqaynayaa filibeto oo sheegtay in unsos ay keeni doonto injineero iyo agabkii lagu xiri lahaa albaabadaas waxa inoo sheegtay waxay ahayd kutirkuteen ilaa hadda ma hayno wax caddaymo ah oo aan tallaabo ku qaadno waanse soo dhowaynaynaa qof kasta oo haya wax xog ah oo ku saabsan sarkaal amisom ah militari ama rayid oo ku lug lahaa habdhaqankaas waxaana ka qaadaynaa tallaabo aan naxariis lahayn sharciga ayayna ishelayaan oo lagu qaadayaa madayra oo aan wax ka weydiiyey sababta loo xiri waayo xeradaasi sannad kadib markii sidaasi lagu heshiiyey waxa uu ii sheegay in markii laga hadlay taariikhdaasi la qabtay ay noqdeen kuwa aan la fulin karin waxaanse go'aaminay ayuu yidhi in la xiro xeradaasi waana la xirayaa waxa uu ii sheegay in amisom ay u caddahay inay diyaar u yihiin inay fuliyaan arrintaasi qodob kale waxa uu yahay ayuu yidhi go'aammada waa la qaatay laakiin shaqo ayaa ka horraysa waana in dadweynaha loo sheegaa waxa loo xirayo albaabkan dadweynihuna waxay rabeen tashiilaad sida iskuul in loo dhiso waxaana uu sheegay inay hayaan lacagtii ay iskuulkaasi ku dhisi lahaayeen waxa uu igu yidhi hadda diyaar ayaan u nahay in la xiro xeradaasi albaab ayaan xiraynaa mid kalena waan furaynaa waxaa kaloo aan u baahannahay ayuu yidhi inaan helno qaab aan ku ogaano waxa soo gelaya xeradaasi sababtoo ah ayuu yidhi qofkii o b d soo gala waxa uu soo gaadhi karaa qayb kasta oo ka mid a xerada marka waa inaan helnaa ayuu yidhi qaab amni oo aan kaga hor tegno wixii halis dhinaca amniga ah ee ka yimaada ambasadar madayra waxaa kaloo aan weydiiyey sida uu arko hadallada aan ka soo xigtay sarkaalka soomaalida ah ee ka shaqaynaya in la xero xeradaasi oo soo jeediyey eedayn ah in taliyo ka tirsan ciidamada amisom uu u sheegay inaysan marnaba xiraynin xeradaasi ambasadar madayra oo arrintaas ka jawaabayey waxa uu yidhi jawaabteydu waxa weeye amisom waa hay-ad sharciga ku shaqaysa aniga ayaana ah taliyaha amisom qaybta koowaad qaybta labaad ama qaybta tobnaad aniga ayaa u taliya qofka sidan sheegayaana wuu iska hadlayaa waxa uu ka hadlayaa khayaali anigu waxaan ahay qof dimuqraadi ah waan la kulmaa kooxda hoggaanka ee ila talisa waxaana u sheegaa aragtidayda haddii ay igu raacaan waan saxeexaa haddii ay diidaanna sharaxaad ayaan weydiiyaa ma aha wax ku xidhan taliyo qaybeed oo go'aanka ugu dambeeya ka qaata arrintan sidaasi darteed waxa ay doonaan ayay sheegi karaan aniguse waan xirayaa xerada o b d wayna dhacaysaa waa arrin farsamo sida aad og tahay tashiilaadka amisom waxa bixiya unsos maadaam filibeto haddii ay ii sheegto in toddobaad lagu qabto hawshaas waa lagu qabanayaa toddobaad ma jiro qof diidi kara haddii uu yahay taliye ama qayb galka baarista waxa uu la xiriiray qaar ka mid a dadka deggan xeradaasi waxayna diideen inay bixiyaan waraysi ku saabsan dhacdooyinka la sheegay inay ka dhacaan xeradaasi sidaasi darteed galka baaristu ma arkin wax caddaymo ah oo muujinaya in amisom ay xadgudubyo iyo ka faa'idaysi dhinaca galmada ah oo caddaymo wata ay kula kaceen haweenka soomaalida ee ku sugan xeradaasi waxaa kale oo toddobaadkan ii suuro gashay inaan waraysi la yeesho guddoomiyaha xerada o b d cilmi warsame maxamed waxaana uu ii sheegay inaan isaguna uusan arkin wax xaqiijinaya eedahaasi waxaase uu si cad u sheegay in dadka ku jira o b d ay doonayaan inay ka go'aan amisom inkastoo uu sheegay in koox ganacsato ah oo la macaamisha amisom ay taasi ka soo horjeedaan arrintaas dadka qaar waa jecel yihiin dadka qaarna wayna way diidan yihiin waa gartay marka marka waxaa nagu jira ganacsato ilaa soddon soddon albaaba mar alla marka la yidhaahdo xaggaasaa lagu darayaaba iyagaa yaacayo odhanaya yan yaanna lagu darin sideedan hana loo daayo waa gartay marka kuwa doonaya in laga gooyana maxay iyaguna ku doodayaan kuwaasi maba hadlaane wax maba hadlaane inaan in la gooyo way jecel yihin lakiin xafiisyada ma tagaan waa gartay maxay ku jecel yihiin in la gooyo aniguna waan ku daalay adu dhinaceed ku jirtaa wax ba anigu dhinaca waxaan ku jiraa dadka doonaya in albaabka la furo oo lagu daro xaafadda wada jir lagu daro haa sababaha ad u doonaysa maxaa ka mid a sababahaan u doonaya waxaa ka mid a meesha waxaan ku nahay gacdoon gacdoonka awgeed waxaanu ka baxnaa airboodka iridda airboodka u dhow waanu subax markaan magaalada doonayn ayaanu ka baxnaa waa gartay halkaasaan marka dambena kasoo galnay gaadiid male waxba male kulayl dhibaataasaa jirta oo aan ku aan ku aan ku diidan waa gartay dhibaatooyin kale oo waxaa jiray dhowr hay-adood ka shanqariyeen oo ku saabsanaa in xiriirka in meesha uu xiriir ku dhex maro ciidamada askarta iyo dumarka soomaalida xiriirkaasoo mas-uuliyiinta qaar ay ku tilmaameen oon la hadlay midaan munaasab ahayn oo akhlaaqda ka baxsan ka waran arrintaas arrintaas arrintaa walaalo wallaahi waxba anigu horta kama caddayn karo in in kooban baa la macaamiso waa inta ganacsatada ah waa gartay adigu mooyi qof qof kale inuu jiro laakiin adigu ganacsatada oo dhamme waa la macaamisaa waa gartay eedahaas la sheegayo ee ku saabsan macaamil aan akhlaaqda ka baxsan ama galmo ku jirto oo kale inay xiriirkaasi leeyihiin ma maqashay adu hadda ka hor ma aragtay dadka xeradoo ka sheekaynaya dadkuu soo dacwooday ma jiraan xadgudubyo saas inay dhaceen maadaama guddoomiyaha tahay cid iima soo dacwoodin horta wax ii soo dacwooday ma jiraan waa gartay wax wax qaylinayana ma maqlo waa gartay marka arrintaas way waa xeradan aan joognaba way ka dhex way ka dhex socotaa maaragtay arrintaas arrin anigu dacaayadun baan markaa u qaato waxaani anigu wax ii soo dacwooda mar haddaani jirin meel aan u qaadaya ma jirto waa gartay hadda iminka muddo toddoba toddoba cashaa biyo la-aan bay xaafadu tahay biyo biyo ma hayno waa boqol jeeraan la hadalnay waa la keenaa waa la keenaa wax la keenayna male dhibkaasina xaafadda iminka wuu haystaaba biyaha yaa gooye biyaha waxaa ceel baa meesha ka qodanoo ceelkaas meesha jooga ayaa odhanaya waxbaa iga xun kolba maantadan qudheeda waan tegey wuxuu yihi waa waxaasaa iga xun marka adigu wuxuunbuu sheeg sheegtaan xaaladana guntoodana lama gaari karo yaa waayo qofka dhahaya ceelka waxbaa ka xun waa ugandhiis waaye waa ciidamo ugandhesa ha waa gartay maxaa kaloo aad ku qabtaan ugandheska biyaha ka soko ugandhiiska waxaanu ku qabnaa koronto waa gartay oo bilaasha oo afar iyo labaatanka saaca waa gartay xaafadda waxay u ballan qaadeen waagii hore ee xaafadda kasoo kasoo goynayeen biyaha korontada iyo nabadgelyada waa gartay adigu nabad ilaahbaa nabadda ilaahay baa hayee waa iska fiican tahay nabaddu waa gartay awalse korontadana korontadii hadda korontadii caadigahayd way naga gooyeen way goosteen laakiin luuqluuq baanu uga helaa wax maxay u goynayaan garan mayno arrintaas marka waxyaabahan la gadayo lagu iibinayo ganacsatada aad ka hadashay mobaylla iyo waxyaabahaasaa tiri ma ku jiraan daroogo iyo hub meesha ka gudba darooga way ku jirtaa waa gartay hubkana war kama hayno oo hub huba ma maqal laakiin darooga waa daf xaggey ka timaadaa daroogadu ya xaggey ka timaadaa daroogadu calaa ku sheegaan bay ayay sameeyaan kiniiniyaal darooga abay ayay gadaan adigu waa jiraa daroogadaas way jirtaa xaggey ka timaadaa daroogada yaa keena waxay ka soo qaadaan naagahaasaa soo qaado magaaladun bay ka soo qaadaan xashiishada waa lagu gadaa marka magaalada laga keenaa ciidankaa laga gadaa ha aad baad u mahadsantaha waraysiga marka waan sii daynayaa idaacaddan ka sii daynaya aad baad ugu mahadsantaha waxba kama qabti sooma inaan sii daayo waad sii daynaysaa waxba kama qaba weliba waxaad leedahay waxaanu doonaynaa madluum baanu ka nahay amisom inay waa inay waa inay noo furtaa albaabada xaafadda albaabada waa inay u furtaa weliba raacinaysaa ayuu leeyahay guddoomiyihi magacaygo cilmi warsame maxamed la yidhaah
ugu dambayn barnaamijka galka baarista waxa uu la xidhiiray maamulka gobolka banaadir ee xilligan iyo dowladda soomaaliya inay ka qayb galaan barnaamijkan ilaa haatanna kama aysan soo jawaabin codsigii galka baadhista